halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka fahmiyadda magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha oktoobar waa kow sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxay hiigsanaysaa horumar aad iyo aad u ballaaran kadib markii daqaro fara badan ay gaarsiiyeen nimanka cadowga jadiidjahadiidka ugus ee al-shabaab ilaahay nasrigii maanta magaalada waxaa u guntaday dhexda u xirtay shacabkii kasoo jeeda gobolka bakool iyo shacabkii ku sugnaa magaalada xudur gudaheedaba magaalada maanta markaad tagtid waxaad dareemaysaa in ay noqotay magaaladii xudurtii hore ay kusoo noqotay kaasi waa aadan cabdi abaarey guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo ka warramaya sida ay degmadaasi uga soo kabatay maamulkii al-shabaab waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi gaar ah oo ay laanta afka soomaaliga ee v o eda la yeelatay safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya stephen schwartes oo soo booqday xarunta v o eda ee washington qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse dhegaystayaal marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hal sano ayaa ka soo wareegtay markii uu ruushku bilaabay dalka suuriya ololaha duqaynta cirka ah xilli afhayeen u hadlay aqalka kremlinka oo lagu magacaabo dimitri beskov uu sheegay in aanay jirin wakhti go-an oo ay joojin doonaan howlgallada ay ka wadaan suuriya aqalka looga taliya ruushka ee kremlinka ayaa horey u sheegay in ahdaaftiisii ugu weyneyd ee uu ugu biiray dagaalka suuriya ay ahayd sidii dalkaasi loogaga tirtiri lahaa kooxaha xagjirka ah iyo in ay raashiya laga ilaaliyo faafinta argixisada caalamiga ah se yeeshee khubaraba madax bannaan iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dibadda dalka ruushka ayaa labaduba waxa ay sheegeen in sababta uu ruushka ugu biiray dagaalka suuriya ay tahay inuu xaqiijiyo sidii uu awoodda dalkaasi usii hayn lahaa madaxweyne bashaar al asad wasiirada deegaanka ee dalalka ku bahoobay ururka midooda yurub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada brussels si wadajir ah u ansixiyey heshiiskii magaalada paris ee labada kun shan iyo tobankii ee quseeyey isbeddelka cimilada midooda yurub ayaa u baahan inuu saxiixo heshiiskaasi si uu kursi uga helo miiska wadahadalada ee shirka isbeddelka cimilada ee lagu waday inuu bisha nofembar ka dhaco magaalada maraakesh ee dalka morocco maalinta talaadada ahna madaxda dalalka ku jira midooda yurub ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan heshiiskan si heshiiskii caalamiga ah ee baris uu u noqdo mid dhaqangal ah waxaa loo baahan yahay inay saxiixaan shan iyo konton wadan oo la sheego in shan iyo konton boqolkiiba ay yihiin dalalka ay ka yimaadaan qaaca wasaqaysan ee loo yaqaano greenhouse markay saxiixaan muddo bil ah kadib ayuu si rasmi ah u dhaqangeli doonaa heshiiska magaalada baris
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a danjiraha dowladda maraykanka oo ay dhowaan u magacowday dalka soomaaliya stephen schwartz ayaa xalay nagu soo booqday xarunta v o eda ee washington isagoo faahfaahin ka bixiyey xidhiirka maraykanka iyo soomaaliya iyo weerarkii dhowaan ay ciidanka maraykanku ku duqeeyeen duleedka magaalada gaalkacyo danjiraha oo ay waraysi la yeelatay falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya xaaladda magaalada muqdisho iyo sida uu u arko qaabka ay safaaradda maraykanka uga howlgasho halkaasi waxaana waraysiga inoo soo koobaya nuur bukhaari
In Mogadishu, we're confined to staying on the airport uh, property, uh, and I've been up there four times, and we can still do a lot of things, and people are willing to come on and meet us.
xaqiiqdii waan u riyaaqay laakiin waa in aan qiraa in wakhtilxaadirkan aan muqdisho ku oodannahay xarun ku dhex taallo erboorka afar jeer ayaan tegay muqdisho tan iyo markii aan aaday bariga afrika runtiina wax badan ayaan qabannay dadka halkaasi ayay noogu imaanayeen oo ay nagula kulmayeen waxaa jiray diblomaasiyiin amisom howlo badan ayaan halkaasi ku qaban karnaa laakiin waxaan sugayaa oo aan rajaynayo ayaa ah in mar dhow ay dhacdo maalinta aan awoodi doono inaan ka baxo xerada eraboorka si aan u aado oo aan dadka ugula kulmo gudaha magaalada markaas sawir fiican ayaan ka qaadan karaa sida ay muqdisho u eg tahay dhowaan waxaad ka soo laabatay magaalooyinka seattle washington iyo minneabolis ee gobolka minnesota halkaasi oo aad kula soo kulantay soomaalida qurba joogta ee maraykanka maxay ahayd sababtaad u tegtay maxaadna kala hadashay No, thanks. It was a, a great week. Uh, I spent two days in Seattle, two days in Minneapolis, St. Paul, and met with, I think, hundreds of uh, Somali diaspora. Uh, oo mahadsanid wuxuu ahaa toddobaad weyn laba maalmood waxaan joogay seattle laba maalmoodna magaalooyinka minneabolis iyo st paul labada magaalaba waxaan kula soo kulmay boqolaal soomaali qurba joog ah waxay la caadifaysnaayeen inay la kulmaan safiir maraykan ah oo loo xilsaaray soomaaliya oo haddana u yimid iyaga si uu ula hadlo runtii anigana waxaan rabay in aan taas sameeyo sababtoo ah wax ay qayb ka tahay siyaasadda maraykanka ee dibadda sidoo kale qurba joogta aad bay muhiim ugu yihiin dhulka hooyo ee soomaaliya lacag badan ayay u diraan dalka qaar badan oo ka mid ah ayaa dalka dib ugu laabtay si ay kartidooda iyo khibradooda ugula qayb qaataan dib u dhiska dalka marka waxaan rabay in aan aaraa iyo fikrado isdhaafsanno iyo sida ay u arkaan waxa ay dowladda maraykanka ka qaban karto halkaasi ma jireen talooyin ay ku siiyeen oo ku aadan xaaladda waddanka soomaaliya we had a lot of good discussions, and I, I think I, I left those conversations uh, thinking harder about some things, particularly how Somalia and how the U.S. government is helping Somalia address the big waxaan yeelanay doodo badan oo wanaagsan waxaan u malaynayaa in wada sheekaysigaasi uu igaga tegay in aan si adag uga fikiro arrin gaar ahaan sida ay dowladaha maraykanka iyo soomaaliya uga caawin karaan dalka soomaaliya dhibaatada weyn ee ay wajahayaan dhallinyarada toddobaatan boqolkiiba dadka soomaaliyeed waa dhallinyaro ay da'doodu ka yar tahay soddon sano intooda badan waa shaqola'aan qaar yar ayaa haysta shahaadada dugsiga sare marka sidee bay u noqon karaan kuwo wax soo saar leh oo bulshadooda u faa'iideyn kara sidoo kale xaaladda dhallinyarada ku nool maraykanka oo runtii qaar ka mid ah ay horumar wanaagsan sameeyeen waxaan kula kulmay minneabolis iyo st paul kuwo ka tirsan hay-adaha amniga oo ay ka mid ahaayeen saddex ruux oo soomaali maraykan ah oo ka tirsan ciidamada booliska waxay ii sheegeen in soomaalida iyo ciidamada ammaanka dhexdooda ay hadda taallo kalsooni balse weli ay wax badan dhiman yihiin guud ahaanna aad bay u wacnaan lahayd in ay dhallinyarada qurbajoogta soomaalida ay dalkooda dib ugu laabtaan si ay door uga ciyaaraan dib u dhiska dalka soomaaliya khudbadaadii magaalada minneabolis waxaad ku soo qaaday duqayntii gaalkacyo madaxda galmudug oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka waxay ku adkaysanayaan in weerarkaasi ay maraykanku ku dileen askar soomaaliyeed xitaa golaha wasiirada ee soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda muqdisho waxay dowladda maraykanka ka codsadeen in ay ka jawaabaan weerarkii gaalkacyo adiga maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan Well, let me say that the United States is committed, and we have been for a long time, to helping Somalia achieve peace and prosperity, and in particularly the defeat of terrorism.
hagaag waxaan kuu sheegayaa in maraykanka ay ka go'an tahay wax badan ayaan soomaaliya ka caawinaynay sidii ay ugu guulaysan lahayd soo celinta nabadda iyo barwaaqada gaar ahaan sidii loogaga guulaysan lahaa argagixisada waxaan qaadnay weerar isdifaacid ah horraantii toddobaadkan waxaana uu qayb ka ahaa la dagaalanka dowladda soomaaliya ee kooxda al-shabaab laakiin si dhab ah ayaan u qaadanaynaa eedaynta ah in la dilay dad aanan dagaal ku jirin waaxda difaaca ayaa baaritaan samaysay iyada ayaana go'aan- waaxda difaaca ayaa baaritaan samaysay iyada ayaana go'aamisay in weerarkaasi aanan lagu dilin dad rayid ah ama aanan dagaal ku jirin weli waxaan si dhow ula shaqaynaynaa weli waxaan si dhow ula shaqaynaynaa galmudug puntland iyo dowladda federaalka si aan wax badan uga wada ogaanno waxa aan aaminsannahay inay dhaceen iyo sida aan wax badan u wada shaqayn karno mustaqbalka laakiin waxaan ognahay in al-shabaab ay ka howlgasho xadka u dhexeeya puntland iyo galmudug waxay isku dayayaan in ay door ka ciyaaraan sidii ay tafaraaruq u kala dhex dhigi lahaayeen qabaa'ilka gobolka dego laakiin uma malaynayo in dadka deegaanka ay warkaasi ka qaadanayaan al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka galmudug dhowaan waxa uu ku eedeeyey maamulka puntland in uu maraykanka ku soo hogaamiyey weerarkii ay ku qaadeen duleedka gaalkacyo hadda sidaan ognahay waxaa jira colaad u dhexaysa puntland iyo galmudug marka arrintan miyaysan keeni karin isku dhac labada maamul ah Well, it shouldn't. Uh, I mean, the United States, uh, w- w- you know, is responsible for its own ac- activities, and uh, we're we're not, uh, you know, blaming anybody.
waa in aysan dhicin dowladda maraykanka iyada ayaa mas-uul ka ah ficiladeeda cidna kuma eedaynayno innaga ayaana kala xaajoon doonno labada maamulba si kala gaargaar ah laakiin tani ma ahan mid isku dirayso gobollada iyo qabaa'ilka halkaasi dega
danjiraha dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya stephen schwartz oo soo booqday xarunta v o a washington uguna waramay falastiin axmed iimaan waraysigaasi waxaa inoo soo koobay nuur bukhaari halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa jira isbeddel iyo horumar dhinacyada adeega iyo bulshada iyo nabadgelyada magaalada xudur ee gobolka bakool adeeg adeega caafimaadka iyo waxbarasho ee magaalada xudur ayaa dib u soo laabtay bilihii ugu dambeeyey iyadoona dib u habeyn iyo dayactir lagu sameeyey wadooyinka magaalada xudur wariyaheenna magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan cabdi abaarey ka wareystay xaaladaha guud ee magaalada xudur ugu horreynna waxa uu weydiiyey isbedelada xilligan ka jira magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool
magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxay hiigsanaysaa horumar aad iyo aad u ballaaran kadib markii daqaro fara badan ay gaarsiiyeen nimanka cadowga jihadiidka awgoos ee al-shabaab ilaahay nasrigii maanta magaalada waxaa u guntaday dhexda u xirtay shacabkii kasoo jeeday gobolka bakool iyo shacabkii ku sugnaa magaalada xudur gudaheedaba magaalada maanta markaad tagtid waxaad dareemaysaa in ay noqotay magaaladii xudurtii hore ay kusoo noqotay horumarada hadda la taaban kara ee degmada xudur ka jira xilligan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah goobihii waxbarashada oo dib loo dhisay qaarkood la dayactiray ciyaalkiio si wanaagsan ilaa iyo secondary ay wax ku baranayaan goobihii caafimaadka oo dayactir aada u ballaaran lagu sameeyey waxaa qalab caafimaad xitaa keenay dadka kasoo jeeda gobolka bakool jaaliyadda qurbaha joogta wasaaradda caafimaadka waxay noo keentay dawooyin fara badan dhanka kale waxaa dhismo weyn aada u ballaaran uu ka socdaa wadooyinka magaalada xudur wadooyin badanna waa la dhisay kuwo kalena dhismahood hadda ayuu socdaa dhanka kale waxaa magaalada hadda dhowaan aan ka rajaynaynaa in laga wada taago solar system in laga wada taago meel hagaagsan ayay marayaan arrinkaasina inkastoo mar walba qaylidhaan aan u dirno dadka kasoo jeeda gobolka bakool annaga aan ku raahno in magaaladii dibudhiska ka socda ay gacan ay ka geystaan iyagana intii karaankooda dadaalku waa ay wadaan laakiin waxaan kasii codsanayna inay dadaalka dadaalku daraan waxaan ogsoonahay in dhibaatooyin fara badan uu qabay cisbitaalka magaalada xudur oo gaabis ahaa sida uu u howlgeli jiray marka sidee ku suurta gashay bal sharaxaad naga siiya in cisbitaalkaasi howlihiisa uu dib u bilowday yaasa gacan idinka siiyey in dib u habeyn lagu sameeyo qalabkana keeno waxaa u istaagay magaalada xudur shacbiga ku nool weliba ganacsatada degmada xudur ku sugan in isbitaalkii la dhiso ilaahay nasrigii isbitaalka dhismihiisa la bilaabay heer dhexe marka la marayo waxaan gacan ka helnay hay-adda la yihahdo d d g nasiib wanaag waa la dhameeyey isbitaalkii dhismihiisa waa uu dhammaaday waxaan qayladhaan u dirnay dadka kasoo jeeday gobolka bakool meel walba ay joogaan waxaan ku dhahnay isbitaalkii dhismihiisii waan dhammeynay waxaan u baahanaa in qalab la helo maasha allah ilahay nasrigii qalabkii waa la keenay oo qalab aad u wanaagsan ayaa la keenay kadib wasaaradda caafimaadka dhowr jeer ayay dawooyin soo gaarsiisay dowladda federaalka intiiba waa ay yaalaan laakiin inkastoo dhaqaatiir aysan joogin dhaqaatiir mar walba cudurada guud ay magaalada ku sugnayn laakiin waxaan rajeynaya ilahay idinka iyagana in la heli doono dadaalka dheeraadka hadda aan ku jirno wadooyinka xudur xilligii ugu dambeysay aad ayay u burbursanaayeen qaabkee wadooyinka loo dayactiray farsmagaalaha wadadii mareysa waa la dayactiray xaafadahana xaafado dhowra ayaa wadooyinkoodii la dayactiray jay ayaa la saaray ilaa iyo dhowr kilomitr marka hadda annaga hamigeena ugu weyn wax weeyaan in mar walba annagoo kaashanayna shacbigeena annagoo mar walbana ku baraarujinayna in bilicdii magaalo madaxda lasoo nooleeyo waxayna shacabka ballan qaadeen intii karaankooda inay dhexda xiran doonaan aan rajaynayna weliba in inta dhimanna aan dhammaystiri doonno haddii ay inoo suurtagasho xitaa inaan laami saarna ayaan ku dadaalaynaa dhinaca amniga marka aan ka hadalno waa sidee xaaladda amniga magaalada xudur magaalada xudur markaan tusaale ka siiyo shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan magaalada xudur waa xarunta gobolka bakool amnigeeda boqolkiiba boqol aad ayuu u wanaagsan yahay waxaa u istaagay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada gaarka booliska koonfur galbeed soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed ku sugan degmada xudur ururada guud ahaan anigoon kala saaraynin guud ahaan ururada waxay u istaageen in magaaladaasi amnigeeda la xaqiijiyo magaalada dhowr wadooyin ayaa furan ilaa iyo lix wadaa furan lixda wada qofka soo gelaya iyo qofka ka baxaya subax markuu imanaya waa la baarayaa galabtiina markuu kasii caraawayana waa la baarayaa qofka ku cusub magaalada ugu horeyn waxaa kusoo qabanaya shacbiga iyo dumarka muqaqaxyaha ku haysta magaalada waxaa lagu weydiinaya xageed ka timid maxaad ahayd haddii aad sheegtid waxaa tahay waxaad leedahay qof suxufiyaan haysaana yaa ku yaqaana magaaladii aad ka taqaanaa lagu leeyahay haddii qofkii markaa aaweysi saldhigaa lagu geenayaa kadib saldhiga ma soo martaa lagu leeyahay haddii aad saldhiga aad soo martay qofkii aad wacaysa haddaadan soo marina saldhiga ayaa lagu geenayaa marka magaalada amnigeeda waxaan dhihi karnaa ilaahay nasrigii waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya ugu amniga badan magaalada haddii aad timaadid ma arkaysid ciidamo ajanabiya magaalada afarta dhinac qoryo la taagan ciidamada ajaanibta magaalada waa ay dhex lugeynayaan ciidamada xooga dalka soomaaliya ciidamada booliska iyagu qorlaan iyagan ay magaalada ay dhex lugeynayaan marka intaas waxaa lagu gaaray dadaal iyo juhdi shacbiga ay u istaageen si nimankan cadowga isaga samata bixiyaan intaas ayaa lagu gaaray gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan cabdi abaarey oo u warramaya wariyaheenna magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa maalintii shalay oo ku beegnayd soddonka bisha sebtembar ay ku beegnayd sanad guuradii ugu horreysay ee kasoo wareegtay markii ciidamada ruushku ay faragelinta militari ku sameeyeen dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suuriya haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno saameynta faragelintaasi ayaa waxa aan ka waraystay axmed maalin oo ah cilmi baadhe u kurgala arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar sidaan ogsoonahay faragelintii ruushka uu ku sameeyey suuriya ee ahayd weliba duqeyntii cirka ee uu ku taageerayey nidaamka suuriya hadda ka taliya ee madaxweyne bashaar al asad waxay wax badan ka bedeshay xaaladii suuriya ay ku sugneed sanad ka hor soddonkii bisha sebtembar sanadkii hore ayay ahayd markay soo farageliyeen oo ay bilaabeen ciidamada ruushka inay duqeeyaan mucaaradka dalka suuriya la dagaalamaya nidaamka suuriya taasina waxay ahayd xaalad isbeddel weyn ku samaysay qaabkii iyo habkii dagaalka uga socday suuriya iyo weliba natiijadii laga filayay inay ka timaado intuuna ruushku soo faragelin sababtoo ah waxaan ogsoonahay in isbeddel weyn uu ku dhacay dhulka uu haysto nidaamka suuriya uu gacanta dib ugu dhigay oo dib awoodiisa ugu soo celiyey ilaa iyo intii ruushka uu faragelinta ku bilaabay marka dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo uu ruushku ku doonayay inuu ku garab qabto oo uu ku badbaadiyo nidaamka suuriya oo markaa aada iyo aada u tabar daraa oo dhul aada u tiro badan laga qabsaday oo kooxahan mucaaradka dagaalamaya ay dhul badan ka qabsadeen sidaa darteedna wuxuu ku guulaystay in badan inuu awooddii nidaamka suuriya dib usoo celiyo dhul badan ay dib u qabsadaan weliba wuxuu ku marmarsiyooday markii hore amase hadalkiisu uu ahaa inuu suuriya u faragelinayo u duqeynayo inuu la dagaalamo kooxa argagixiso ah laakiin sida cad waxaa intiisa badan dagaalkiisa iyo duqeyntu ay ku wajahneed oo ku aadaneed kooxahii mucaaradka ahaa ee intooda badan laga yaabay inay wadamada deriska iyo iyo si ama kuwa khaliijka iyo reer galbeedka kale ay taageerayeen iyo jaishul xurki oo kale nimankaas oo kale marka inta badan waxaad moodaa in awooddii uu saaray inuu la dagaalamo mucaaradka dowladaha kale taageerada ka haysta faragelinta ruushka uu ku sameeyey suuriya saameyn intee laeg bay ku yeelatay xiriirkii u dhexeeyey ruushka iyo dowladaha reer galbeedka oo uu ugu horeeyo maraykanku inta badan waxaad moodaa inuu xaalad jirtay marar badan yacni isku dhexyaac u ekeed inuu ka faa'iidaystay ruushku sidaan ogsoonahay xilligaa waxaa aada iyo aada u kacsanaa oo si awoodla ku socday nimanka la yidhaahdo la baxay dowladda islaamiga la baxay ee mase isis loo yaqaano inay awood badan soo yeesheen oo dhul badan ay fara ku ay qabsadeen reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyana waxay aada uga walwalsanaayeen sidii wax looga qaban lahaa intaanba la gaarin in la xaliyo dhibaatada kale ee suuriya ka jirta in nimankaasi wax laga qabto sidaa darteed reer galbeedkii iyo maraykankii waxay dhibaato ku noqotay meelna waxaa ka socday dagaalkii u dhexeeyey kooxaha mucaaradka ee suuriya madaxweynaha ku kacsan dhinacna waxaa kasoo baxay qolooyinkan kale hadda aan ka sheekeynayno oo isis sidaa darteed maraykanka aad iyo aad ayuu marar badan uu ka hadlay inay ruushku duqeynayaan kooxo dhexdhexaad ah amase muctadil ah oo reer galbeedku taageeraya inay duqeynayaan laakiin ayna u dan lahayn inay inay daacish duqeeyaan ruushku markii laga reebo xoogaa yacni ka raalli ahaansha inuuna maraykanku raalli ka ahayn oo kooxahaas la duqeeyo oo la dagaalamaya nidaamka suuriya la dagaalamaya reer galbeedkana taageerada ka haystay waxaad moodaa in reer galbeedku hadal markii laga soo tago aynan ficil rasmi ah oo ruushka looga hortegayo inaynan qaadin keliya waxaa laga yaabaa inay tallaabtaas isku dayeen turkiga ayadana uma suuro gelin oon waxaan ogsoonnahay xiriirkii ayaga ruushka ka dhexeeyay inuu dhibaato badan la kulmay kadibna ay turkigu dib usoo celiyeen xiriirkii ruushka marka marka laga reebo hadal iyo in iclaamka amase maxaa tira warbaahinta hadalla la isku weydaarsado ma jirin mawqif cad oo reer galbeedka oo maraykanku ugu horeeyo ay uga hortegayeen tallaabtii uu ruushku ku galay suuriya
axmed maalin oo ah cilmi baadhe u kuurgalo arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada qaahira oo khadka telefoonka iigu waramayey halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
waa tahay dhegaystayaal subaxka- subax wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaana waa v o a markaana dalka kenya dalka kenya waxaa ka bilowday oo le- lagu tallaalayo xayawaanka ay ka mid yihiin eyda iyo bisadaha faahfaahin arrintan ku saabsan waxaa inooga soo diray magaalada nairobi wariyaheena yaasiin ciise wardheere
tallaalka faraha badan ee xayawaanaadka lagu sameeyo ayaa u muuqda mid aan loo baahnayn waxaana mararka qaarkood ay culummada dhinaca caafimaadka xooluhu ay sheegaan in la raaco tillaabooyinka loo qeyday arrimahaasi gaar ahaana hay-adaha caalamiga ah ee xanaanada xoolaha dunida gaar ahaan waddanka australia sanadkii labada kun iyo sagaalka oo tilmaamaya qaabka loo tallaali karo bisadaha waaweyn iyo eyda oo mararka qaarkood khatar weyn u geysta bini'aadamka saddexdii sanaba mar iyadoo lagu teliyey in si joogta ah saddexdii sanaba mar loo tallaali karo hase yeeshee ka badbadinta mararka qaarkood ayaa waxa ay keentaa dhibaatooyin dheeraada dalka kenya waxaa laga bilaabay saddex kun oo ey iyo isugu jira bisado magaalada mombasa maalintii arbacadii shalay tallaal lagaga hortegayo cudurka raabiga la yidhaahdo ama cudurrada gaarka ah ee laga qaado ama ay geyeysiiyaan dadka bisadaha iyo eyda xanuunsan waxaana hay-adda xanaanada xoolaha waddanka kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k v a ay soo saartay digniino looga hortegayo cudurrada markaasi laga qaado xayawaanaadkaasi tallaalkan waxaa lagu sameeyey fagaaraha weyn ee xabsiga loo yaqaano zanza brison ee magaalada mombasa iyadoo lacag la-aan ay ahayd islamarkaana albaab walba la garaacay guryaha ku yaala xaafadaha kisauni mavita jangawe jamfu iyo nyali iyo likoni iyo weliba waaxyo kale oo deegaanka mombasa ka tirsan cudurradan laga qaado xayawaanaadkaasi ayaa qaar ka mida lagu tilmaamaa inay yihiin kuwo eydu ay inta badan sidaan khatartooduna ay badan tahay waxaana laga qaadaa gariir iyo cudurro kale oo malaariyadu ay markaasi geyeysiiso dadka oo maskax garaadka waxyeelo gaar ahaan eyda iyo bisadaha khubarada ka qayb gelaysa ayaa waxa ay isbarbar dhigayaan qiimaha ku kici kara qofka caadiga ah ee xanuunkani uu ku dhaco iyo marka hore in eyga iyo bisadda la daweeyo sida uu sheegayo dr kelvin momonyi in qofka cudurkan raabiga ee bisadaha iyo eyda laga qaada ay ku kallifayso qofka toban kun oo shilinka kenya haddiise eyga iyo bisadda la daweynayo oo tallaal boqol shilin oo keliya la sameeyo waa laga badbaadi karaa waxaana haatan noo qorshaysan ayuu yidhi dr kelvin ilaa iyo lix kun oo ey iyo isugu jira bisado magaalada mombasa iyo nawaaxigeeda waxaa la hadlay saxaafadda samuel kahariri oo isagu ah guddoomiyaha guud ee xayawaanaadka dhinaca daaweynta iyo ka hortagooda ee dalka kenya waxaanu sheegay in barnaamijka cudurradan laga qaado xayawaanaadka dalka kenya sharci laga soo saaray balse sharciyada lagu xoojiyey ay aad u liitaan maadaama dadku aanay xil iska saarin qaar badan oo ka mid a xayawaanaadkaasna aan cidibo ahayn oo inta badan la sheegay inay iska gaaf wareegaan magaalooyinka cuduradana ay u nugul yihiin wasaaradda qaabilsan beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa waxa ay soo saartay warbixin rasmi ah sanadkii aynu ka soo gudubnay in dalka kenya sanadkiiba laba kun oo qof ay u dhintaan cudurrada laga qaado xayawaanaadka eydu ay ka midka yihiin iyadoo boqolkiiba afartan la sheego dadkaasi inay yihiin dad carruura sanadkii labada kun iyo toddobada ayaa hay-adda caalamiga ee xayawaanaadka yaryar ee dunida qaabilsan ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano w s a v a ay sheegtay in la dedejiyo noocyada markaasi da'doodu ay aadka u weyn tahay iyo kuwa markaasi iyagu dalandalka ee xayawaanaadka eyda iyo bisaduhu ay ku jiraan sidii tallaalkooda loola socon lahaa iyadoo sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashankiina waddanka maraykanka jaamacadda mason university la sheegay in saddexdii sanaba laga soo saaray mar in la tallaali karo xayawaanaadka eyda ey ay ku jiraan bisaduhu yaasiin ciise wardheere v o a nairobi aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena yaasiin ciise wardheere dhegaystayaal markaana waxaan milicsan doonaa kaalmihii sugaanta waxaa idinku soo maqan codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed warsame khasali
ilaahay nawaynba amarkiisa
inaad adigu talisaa ayaa mahadnaq mooday ilaahina weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahadnaq mooday anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga wsaydigade anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga wsaydigade
codkaasi fanaanka maxamed warsamen khasaali ayaan kusoo gabagabanaynaa baahinteena idaacadaodinka minaysa laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a tan iyo kulanti dambena waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
baxayay sawdiga abarsaday sawdiga abarsaday